wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa galab khamiis ah bisha abriil ee sanadka labada kun afar iyo labaatankana waa kow iyo toban waxaadna haatan naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeenna v o a somaali com saacadduna haatan afrikada bari waa afartii galabnimo waxaana idaacadda idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabay daandure qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a
siddeeddii iyo afartan ayay khawaariijku waxay weerar ku soo qaadeen fariisiin ciidammada eedaxoogga dalka soomaaliyeed ee qaybta afar saddexaad iyo ciidammada jubbaland ay ku lahaayeen baarka waxaana loo dhigay cashir aanay weligood ilaabayn iyadoo la ogaa qorsho weerarkooda oo loo diyaariyey qorsho loogu talagalay lagu burburiyo cadowga
kooxda al-shabaab oo weerar aroortii hore ee saaka ah ku qaaday xero ciidan oo ay leeyihiin ciidamada federaalka ee soomaaliya iyo kuwa jubbaland duleedka waqooyi ee magaalada kismaayo waxaa kale oo aad maqli doontaan bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xukunada ay qaado maxkamadda cadaaladda dunida ee i c j dacwadii ay geysay south africa run ahaantii jawaab fiican ayaa ka soo baxay maxkamadda caalamiga ee i c j-da kuwaasoo amar ku siinaya israa'iil inay joojiso xasuuqan maalin walba maaragtay duqaynta ah ay ku wado ummadda reer falastiin magaalooyinka khaza iyo kuwa kale inay ogolaato waxyaabahan bini aadamka u baahan yahay nolosha sida shidaalka cuntada dawada inay ogolaato gargaarka bini aadamka ee caalamka ka imaanaya
qodobo kalena dhegeystayaal waad maqli doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii ciidamada israa'iil ayaa shalayto waxa ay sheegteen in ay dileen saddex wiil oo uu dhalay hogaamiyaha sare ee xamaas ismaaciil haniya kadib weerar dhinac cirka ah oo ay ka geysteen marayka khaza israa'iil ayaa sheegtay in saddexdaa wiil ay bartilmaameysteen iyaga oo ay sheegeen inay ka tirsanaayeen garabka hubaysan ee xamaas weerarkaasi ayaa israa'iil sidoo kaleeto waxay ku dishay saddex gabdhood iyo wiil uu awow u yahay ismaaciil haniye ismaaciil haniye oo ku nool dalkaasi qatar ayaa warkani uu soo gaaray xilli uu booqanayay qaar ka mida dad ku dhaawacmay dagaalka khaza kuwaasi oo la geeyey cusbitaal ku yaala dowxa hogaamiyaha sare ee kooxda xamaas oo la hadlayay telefishinka al-jaziira ayaa xaqiijiyey geerida ku timid wiilashiisa isagoo sheegay in ay shahiideen iyaga oo difaacayay magaalada qudus iyo masjidka barakaysan ee al aqsa sagaal qof oo uu ku jiro ilmo yar ayaa dhintay kadib markii ay degtay doonidii ay la socdeen xilaa ay isku dayeen in ay ka gudbaan badda mediteraneanka ah oo ay dabayli ka jirtay shan iyo toban qof oo kalena waxaa la sheegayaa in laga cabsi qabo in la la'yahay sida ay sheegeen ilaalada xeebaha talyaaniga maanta oo khamiisa ilaalada xeebaha talyaaniga ayaa sheegay in codsi iskaashi ay ka heleen maamulka goobidda iyo samata bixinta maalt ee saar kadib markii doonidu ay ku degtay meel qiyaastii konton kilomitir koonfur bari kaga beegan jasiiradda lambaduusa arbacadii shalay ilaalada xeebaha ayaa sheegay in goobta ay u direen dooni ilaalaha taasi oo badbaadisay laba iyo labaatan qof waxaana la sheegay in ay heleen meydka sagaalka qof ee dhintay dadka doonida la socday ayaan ilaa iyo hadda la ogeyn dalalka ay u dhasheen ruushka ayaa gantaallo waxa uu ku weeraray magaalada la yidhaahdo maykolef ee koonfurta dalkaasi ukrein sida ay sheegeen saraakiil ruusha taliska milatariga ee koonfurta ayaa yidhi kuna sheegay barta telegram cadowgu waxa ay sii wadaan duqeynaha gantaalada balestiga ee koonfurta ukrein iyagoo si cad u duqeeyey mikolef guryo baabuur iyo goobo warshado oo ay ku jirto warshada korontada ayaa burbur uu soo gaaray oo la sheegay in ay dhaliyeen carqalada dhinaca korontada ah ee kumanaan qof ra-iisul wasaaraha britain rishi sunak iyo madaxweynaha ruwanda paul kagame ayaa waxa ay rajeynayaan in ay baxaan duulimaadyadii ugu horreeyey ee qorshaha ay britain ugu tarxiilayso dadka magangelya doonka ah dalkaasi ruwanda sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay kulankoodii talaadadii sunak ayaa waxaa la sheegay in uu doonayay in kumanaan magangelya doon ah oo britain ku yimid dooyin yaryar oo u wareejiyo dhanka ruwanda balse caqabadaha dhanka sharciga ayaa ilaa iyo hadda ka hor istaagay in qof loo diro halkaasi kadib kulan dhex maray sunak iyo kagame oo ka dhacay magaalada london ayaa xafiiska sunak waxa uu sheegay in labada hogaamiye ay rajeynayeen duulimaadyo aada ruwanda xilliga guga warkeena dhegeystayaal waanagay taas wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay al-shabaab ayaa weerar aroortii hore ee saaka waxay ku qaaday xero ciidan oo ay leeyihiin ciidamada federaalk ee soomaaliya iyo kuwa jubbaland duleedka waqooyi ee magaalada kismaayo dagaal ayaa ka dhacay deegaanka baarsanguuni oo afartan iyo shan kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan kismaayo kaasi oo dhaliyay dhimasho iyo dhaawac labada dhinac kala gaaray faahfaahinta warbixintan waxaa kismaayo ka soo diray wariyaha v o a aadan maxamed salaad dagaalkan saa ka dhacay deegaanka baarsanguuni ee waqooyiga magaalada kismaayo ilaa afartan iyo shan kilomitir kaga beegan ayaa waxauu ka dambeeyey kadib markii xero ku taalla deegaankaasi baarka ay soo weerareen al-shabaab islamar ahaantaana halkaa waxaa ka dhacay dagaal dhimasho iyo dhaawac sababay oo labada dhinac kala gaaray saraakiisha ciidamada dowladda ee deegaanka baarka ayaa soo bandhigay meydad ka tirsan al-shabaab oo ay sheegeen in ay halkaasi uga tageen waxaana markii hore markii weerarka al-shabaab ay kusoo qaadeen xeradaasi u suurto gashay in ay gacanta ku dhigaan walow markii dambe ciidamada jubbaland iyo kuwa xoogga dalka oo isgarabsanaya ay dib ula wareegeen xerada baarka iyadoona haatan xaaladda deegaanku ay degan tahay waxaana halkaasi isaga baxay kooxda al-shabaab oo aroornimadii hore ee saaka xeradaasi weerar kusoo qaaday saraakiisha ciidamada jubbaland ee deegaankaasi ku sugan iyo kuwa xoogga dalka ayaa warbaahinta u soo bandhigay ilaa toddoba ka mid ahi meydadka oo ay sheegeen in ay al-shabaab kaga tageen deegaankaasi sidoo kalena waxay tilmaameen in ay hayaan maxaabiis sida uu sheegayo jenaraal ismaaciil saxardiid kaydsane oo ah taliyaha ciidanka daraawiishta jubbaland oo deegaankaasi warbaahinta kula hadlay saacaddu markay ahayd siddeeddii iyo afartan ayay khawaariijku waxay weerar ku soo qaadeen fariisiin ciidamada daxooga dalka soomaaliyeed ee qaybta afar saddexaad iyo ciidamada jubbaland ay ku lahaayeen baarka waxaana loo dhigay cashir aanay weligood ilaabayn iyadoo la ogaa qorsho weerarkooda oo loo diyaariyey qorsho loogu talagalay in lagu burburiyo cadowga ayaa waxaa looga dilay toddoba iyo labaatan khawaariij ah oo ay halkan taallo toddoba meedkooda inta kalena hawdka ay ku kala jiraan oo dhammaan meelo laga soo saari waayey ay ku jiraan iyo noolal maxaabiis laga qabtay ayaa saakay waxaa ka dhacday halkan dagaal xoogan oo ka dhacay alxamdulilah guushaas ayay ciidamada hanteen waxay bacsadeen ilaa iyo jamaame afkeeda buundada ayaa ciidanka celisay alxamdulilaah dagaalkaanaasna wuu sii soconayaa mana ka harayno waana sii qaadaynaa uma fariisanayno halkan w maanta ka dambeeya socod buu ciidanka haynayaa waxaa weeye waa guul u soo hoyatay dhammaan ciidamada jubbaland iyo dadweynaha jubbaland iyo dadweynaha soomaaliyeed ee geesiyaasha ah ay kula dagaalameen cadowga oy muujiyeen wacdaro iyo darsin lama ilaabaan ah ay ugu dhigeen cadowga saakay in badan oo halkan gaadmo ku sameeyeen ayaa saakay waxay ku dhacday mid aanay filaynin oonay ka soo waafsani doonin jabkooda iyo meedkooda iyo dhaawacoodana oo duurarka yaallo uu fadhiisan yahay taliyaha guutada kooiy tobanaad ee ciidanka xooga dalka taliska afartan isadexaad gaashaanla sare maxamed cabdi cali ayaa dhankiisa bogaadiyey howlgalkiisaa ka dhacay deegaankaasi ay ciidamada uga hortageen weerar al-shabaab ay deegaankaasi ku soo qaadeen
ayaa difaacan hore ee baar sanguuni cadowgii muxuu ahaa al-shabaab muxuu ahaa khawaariijta nagu soo weerareen muxuu ahaa horeyna waaga warhaynay diyaar baannu u ahayn sidaa daraaddeed jab xun baa ka raacay sida uu hadda janoonku sheegay wakaa toddobiyo labaatan mayda shan maxaabiisa iyo waxaa qoryaheeda dul saaran eed aragtaan oo indhihiinnu macallin idiin yihiin yaannu halkan kaga reebnay sidaa awgeed suu taliyuhu sheegayna kama harayno webigaana soo celiyey buundada jamaame muxuu ahaa ilaa jilib iyo jamaame iyo kama hari doonno howlgalkaa waan sii wadaynaa bilihii ugu dambeeyey markii ciidamada jubbaland ay la wareegeen deegaankaasi waxaa ka dhacayay deegaanka baarsanguuni dagaallo dhowra oo al-shabaab ay kula wareegeen xeradaasi iyadoona dagaaladan halkaa ka dhacaya ay qayb ka yihiin weeraro dhowra oo dhowr jeero hore al-shabaab ay ku soo qaadeen deegaankaasi balse ciidamada jubbaland saraakiil u hadlay ayaa sheegay in ay iska difaaceen weerarkii saaka ay al-shabaab deegaankaasi ku soo qaadeen aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halka aad weli nagala socotaan waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington magaalada muqdisho ayaa beryahan dambe waxaa ku soo badanaya isticmaalka shoolada gaaska loo isticmaalo ee wax lagu karsado waxaana sii yaraanaya meeshana kasii baxaya burjukooyinka dhuxusha iyo xaabada wax lagu karsado wariyaheena xasan kaafi cabdiraxmaan ayaa warbixintan ka soo diray muqdisho muna cabdirasaaq oo ka mid ah haweenka ku nool magaalada muqdisho ayaa u diyaar garoobaysa qayb ka mid ah howlmaalmeedka shaqo ee aqalkeeda waxayna cuntada qoyska ku diyaarinaysaa shooladaha gaaska ee raashinka lagu karsado kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku soo badanayay gudaha soomaaliya gaaska burjikada wuxuu ugu fiican yahay sida dhaqsiyaha badan inay cuntada kuugu soo saarto maxay ahayd haddaa wax yar wax saaratoo kaleete adig teemkaad rabtay oo kale isla marka hore kaaga soo saaray qofkii markaas ku imaada martida ku imaada xitaa ma caajisayso horaa waxay uga diyaarinaysaa wuxusha waxay rabtaa waqti inaad babiso jalmadi markaa saarato ku dhawaad adig afartan daqiiqo cuntadiiaa ku mashquulsanaanaya inaad saarto inaad babiso kuwa horta waa inay qaxdaa horta dhuxusha waqtigeeda aaday u dheertahay laakiin gaaska wuxuu uga fiican yahay shan iyo toban daqiiqa waxaana dhammayn oo wixii dhan kuuga soo saaraya inkastoo gaaska oo wax lagu karsadaa uu ka dhaqsiyo badan yahay burjikooyinka dhuxusha ayaa misena waxaa mararka qaar dhacda in gaaska lagala kulmo qaraxyo waxyeeleeya dadka isticmaalaya horta gaaska qofkaanan aqoonin ma isticmaali karo waayo yani waxaa keeni karo horta markaa isticmaasho kaleeto waxaada aa ka dhamaysato waxaa la rabaa inaad gadaal ka demisid intana aad ka demisid qasbi markaa inta demisoo kale inaad gadaal ka demisid haddaa gadaal oo ka tagtoo kaleete caruur hadday ku joogaan qaybta gadaal way fududaa sida loo shido way shidi karaan intana gaaska wuu ka baxaya sida ukulaanay ukulaanay qarax kasa keeni karo inuu waxay dhacdooyinka la xiriira qaraxyada ka dhasha gaaska wax lagu karsado oo inta badan soo noqnoqda ayaa keenta inay yaraato kalsoonida ay haween badani ku qabi karaan shooladda waxaana haweenkaasi ay weli adeegsadaan inay cuntada ku karsadaan burjikooyinka dhuxusha fatxi sheekh maxamed oo ka mid a dumarka ku haray isticmaalka burjikada dhuxusha ayaa sheegaysa in shooladaha gaaska dhaqaale ahaan ay awoodaan qoysaska ladan oo qura burjikadu waxay ka mid tahay shayaasha qadiimiga ah oo ka soo gaaray waalideenteenii ay ku shaqayn jireen maxayhato way ka seefsan tahay gaaska oo maxayhato kama dhashtaan waxyaabo oo inuu qarxo kaleeto cudurro kama dhashaan gaaskoo kale cuduraa ka dhasho asmaa laga qaadaa kansaraa laga qaadaa way ka dhaqaala yar tahay gaaska oo maxayhato gaasku waa xilli kasta wuu qaaliyoobaa laakiin dhuxusha oo burjikada loo isticmaalo ma khaaliyowdo mana isbedesho wax yaraa ku kordha oo badnayn waxaa kaleetoon kusii doorana burjikada way nooga dhaqaala yartaa anaga maxayhato gaaska muqdisho oo sii fidaysa ayaa maqaayadaha badan ee laga furay gudaha caasimadda waxay iyaguna dhankooda isticmaalaan shooladaha gaaska oo ah habka ugu dhaqsiyaha badan ee ay cuntada ugu diyaarin karaan macaamiishooda si kastaba dadka u dooda arrimaha deegaanka ayaa aaminsan in kororka shooladaha gaaska raashinka lagu korsado ay horseedi doonaan mustaqbalka dhow inay hoos u dhacdo jaristii xawliga ku socotay ee lagu hayay dhirta dhuxul ahaanta loo adeegsanayo waxaase feejignaanyarida jirta ee dhanka bulshada ay muujinaysaa halista ku gadaaman isticmaalka shooladaha gaaska xasan kaafi qoyste qubanaha v o a muqdisho
halkani waa washington israa'iil ayaa waxa ay arbacadii sheegtay in ay dileen saddex wiil oo u dhalay ismaaciil haniya oo hogaamiyaha sare ee ururka xamaas kadib duqayn dhinaca cirka ah oo ay ka fulisay marayka khaza warbixin ay v oda arrintaasi ka qortay waxaa soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac afar carruur oo waawa u yahay ayaa sidoo kale lagu dilay weerarka wiilasha haniye oo lagu kala magacaabaya xasaam amiir iyo maxamed ayaa iyaga oo ay gaadhiga la saaran yihiin carruurtu marayay meel u dhow xerada qaxoontiga ee shati oo ku taalla qasa magaaladaasi oo halka waasal ahaana ka soo jeeda ismaaciil haniya ismaaciil haniye oo ku nool waddanka qatar ayaa warkani uu soo gaadhay xilli uu booqanayay qaar ka mida dadka kusoo dhaawacma ee dagaalka qasa ee falastiiniyiinta kuwaasoo la geeyey cusbitaal ku yaalla magaalada dooxa waxaana uu dhimashada wiilashiisa ku xaqiijiyey waraysi uu siiyey telefishinka al-jaziira isagoo sheegay in wiilashiisu ay shahiideen iyaga oo ku socda jidka xoraynta qudus iyo masjidka alaqsa carruurta ismaaciil haniya ayaa noqonaya dadkii ugu magaca sarreeyey ee lagu dilo ilaa iyo hadda dagaalkan u dhexeeya israa'iil iyo xamaas ee socda muddada lixda bilooda milatariga israa'iil ayaa ku tilmaamay saddexdan wiil taliya unug iyo weliba laba howlwadeen milatari ilaa iyo hadda ma cadda sida dhimashada wiilashan iyo weliba carruurta uu awowga u yahay ismaaciil haniya ay u saamayn doonaan wadaxaajoodyada muddada bilaha socday ee ay wadaan dhexdhexaadiyaasha caalamiga ah hase yeeshee haniya ayaa sheegay in xamaas aanay u dabcaynayn culaysyo la saaro xamaas ayaa salaasadii sheegtay inay daraasaynayso qorshaha xabajoojinta ee israa'iil xamaas ayaa dalbatay in israa'iil ay kala baxdo dhammaanba ciidamadeeda qasa isla markaana ay dagaalka soo afjarto taasoo israa'iilna ay dhinaceeda diiday madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa waraysi la baahiyey xilli dambe oo salaasadiiya ku sheegay inaana ku waafaqsanayn ee ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu hanaanka israa'iil ee dagaalka ka dhanka xamaas islamarkaana israa'iil ay ku baaqdo in xabadda la joojiyo si loo sameeyo gaarsiinta gargaarka bini'aadamnimo shabakada luuqadda isbaanishka wax ku baahisay unifishon oo waraysigana baidena saddexdii abriil la yeelatay xilligaas oo ahaa laba maalmood uu kadib weerarkii israa'iil iyagoo ku sugan qase ay ku dishay toddoba xubnood oo ka tirsan howlwadeenada kooxda gargaarka ka shaqeeya wall central kitchen baiden ayaa sheegay inaanu jirin cudurdaar ah in aan cunto iyo gargaar daawo aan la siinin dadka qasa islamarkaana dadaaladaasi ay tahay in hadda la sameeyo
aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaasi ay qortay v o a waxaa soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud sharwac haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xukunada ay qaado maxkamadda cadaaladda adduunka iyo sida ay dalalka u fuliyaan waxaa soo jeedinaya oo diyaariyey ismaaciil xuseen farjar
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii bandhigga v o a ee toddobaadkan waxaana ku soo qaadanaynaa xukunnada ka soo baxa maxkamadda cadaaladda dunidu awood fulineed ma leeyihiin yaa se fuliya marka ay maxkamaddu go'aan soo saarto haddiise dalalku ay iska indha tiraan maxaa dhici kara su'aalahaas iyo weliba dacwaddii ay koonfur afrika u gudbisay maxkamadda cadaaladda dunida ayaan ku eegaynaa barnaamijkeenna bandhigga v o a ee toddobaadkan sidee lagu aasaasay maxkamadda cadaaladda dunida waa kan garyaqaan guuleed axmed jaamac oo aqoon durugsan u leh shuruucda caalamiga ah haatanna diyaarinaya shahaadada sare ama b h d maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee afka ingiriiska loo soo gaabiyo i c j waa unug ka tirsan qaramada midoobey aasaaskeeduna wuxuu ku abtirsadaa ururkii midnimada ee, liigga la odhan jiray ee dagaalkii koowaad ee adduunka la- la- la sameeyey ayaa wuxuu lahaa maxkamad markii ururkaasi baaba'ay ee uu bedeshay qaraabada midoobey bedeshay ayaa maxkamadda i c jna la aasaasay si ay u dhaxasho maxkamaddii liigu lahaa ama ururkii hore adduunyadu ku midaysnayd dagaalkii labaad ee adduunka ka hor uu lahaa marka labadii dabeecadood ee hore ee taasi lahaydba way leeyihiin waa maxkamad caalami ah isla markaana waa maxkamad ka tirsan qaramada midoobey waxayna maxkamaddaa ka tirsan qaramada midoobey aasaas ahaan leedahay awoodo laba ah ta koowaad waa inay u garnaqdo dowladaha ka tirsan maxkamadda oo ah dowladaha qaramada midoobeyna ka tirsan iyo kuwii kale ku biiraba iyo ciddii kale aqbasho ikhtisaaska ama awoodda garsoor ee maxkamadda oo dowlada ah oo keliya states dalaal madax bannaan oo keliya ayay u garnaqdaa oo isku haysta wax soo hoosgelaya xeerka caalamiga ama xeerka waxay kaloo dhegaysataa talooyinka sharci ay ka soo dalbadaan hay-adaha qaramada midoobey qaarkood oo ka mid yahay golaha loo dhan yahay qaramada midoobey adversary opinions oo ah arrintaas masaladaa sharci ee xeerarka caalamiga soo hoosgasha muxuu ka qabaa intay weydiinta hordhigaan maxkamadda ayay maxkamaddu kolkaa ka- kasoo gubad- kasoo gudubtaa labadaas awoodood iyo labadaa doore kala duwan bay leedahay maxkamadda i c g mar kale ayaa guuleed inoo sharaxaya cidda awoodda u leh in ay maxkamadda cadaaladda dunida u gudbin karaan dacwadaha kala duwan maxayse ku kala duwan yihiin maxkamadda cadaaladda dunida ee i c j iyo maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee i c c waxay maxkamadda i c g maxkamadda caalamiga cadaaladdu kaga duwan tahay maxkamadda kale ee iyana heeg ku taale la yidhahdo international court eh, eh, international criminal court maxkamadda dembiyada caalamiga ah, iyadu waa maxkamad cusub labada kun baa la sameeyey waxayna ku samaysan tahay mucaahado lagu galay rom rom rom statue la yidhaaho waxayna ka garnaqdaa dacwadaha dembiyada ah ee ay galaan ashkhaasta ka tirsan dalalka saxeexay mucaahadaadka iyo dalal kaloo marka mucaahadada la eego ikhtisaaskooda lasoo hoosgeliyay marka iyadu waa dembiyo keliya i c c waanay cusub tahay halka i c g du ka daaweyn tahay tahayna maxkamad u garnaqda dowladaha madaxa bannaan ee adduunyada jira markay masalooyin sharci laysku qabsadaan waana unug kolkaa ka tirsan qaramada midooboo kaabaya golaha ammaanka iyo golaha loo dhan yahay oo iyaguna qaata inta badan door ay ku sameeyaan go'aamo dhaqangal noqon kara haddaba dalka koonfur afrika ayaa dacwad u gudbiyey maxkamadda cadaaladda dunida ee i c j dacwaddaas oo ka dhan ahayd dalka israa'il iyagoo israa'iil ku eedeynayey in ay xasuuq iyo dembiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha ka geysanayso dhulka la haysto ee falastiin maraykanka ayaa dhaleeceeyey tallaabada ay qaaday koonfur afrika ee ay maxkamadda ku geysay israa'iil xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa sheegay We believe the submission against Israel to the International Court of Justice distracts the world from all of these important efforts. And moreover, the charge of genocide is meritless.
waxaan aaminsannahay in dacwaddan loo gudbiyey maxkamadda cadaaladda dunidu in ay tahay mid indhaha caalamka lagaga jeedinayo dadaallada socda iyada oo eedda ku saabsan xasuuqu ay tahay war aan meel la haysan waxaa wax laga xumaada ah in kuwii weeraray israa'iil sida xamaas oo kale ama kuwa xulufada la ah sida xisbullah xuutiyiinta iyo iiraan in ay sii wadaan in ay si cad u sheegayaan baabi'inta israa'iil ama yuhuudda sidaas waxaa goor sii horraysay sheegay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken hase ahaatee maxkamadda cadaaladda dunida ayaa bishii hore siddeed iyo labaatankeedii soo saartay qaraar hordhac ah oo ka dhan ah israa'iil iyada oo ku amartay israa'iil in ay furto qaybo badan oo ka mid a xuduudda laga galo khaza si gargaarka bini'aadanimo loo geeyo iyo in ay qaadaan tallaabooyin lama huraana oo lagu ilaalinayo xuquuqda iyo bedqabka shacabka falastiiniyiinta maadaama uu ilaalinayo sharciga caalamiga ahi maxkamadda ayaa qodobadan iyo kuwo kale oo ay soo saartay oo ay ku amartay israa'iil kaga codsatay in ay kaga soo jawaabaan muddo bil gudaheeda sida ay u fulinayaan waa kan maxamed nuur qalimow oo falanqeeya arrimaha siyaasadda oo ku sugan dalka u k oo sharaxaya go'aanka ka soo baxay maxkamadda dacwadii ay geysay south africa ee run ahaantii jawaab fiican ayaa ka soo baxay maxkamadda caalamiga ee i c j-da kuwaasoo amar ku siinaya israa'iil inay joojiso xasuuqan maalin walba ee, maaragtay duqaynta ah ay ku wado ummadda reer falastiin magaalooyinka gaza iyo kuwa kale ee, inay ogolaato waxyaabahan ee bini aadamka u baahan yahay nolosha sida ee, shidaalka cuntada dawada inay ogolaato gargaarka bini'aadanimo ee caalamka ka imaanaya inay ka joojiso waxyaabahan maalin walba dhacaya maarata cadaadinta ah dhibaataynta barakicinta ah ee aan loo aaba yeelin taasoo caalamka oo dhan ay runtii kasoo wada horjeedaan dhowr jeerna ay xitaa united nations golaheeda security councilka ay dhowr jeer soo jeediyeen in la joojiyo laakiin aanay meel mar noqonin kadib markii dhowr jeer uu isticmaalay maraykanka vito oo ku hor istaagay in la dhaqangeliyo maaragtay go-aamadaas kasoo bixi lahaa golaha security councilka waxaa kaloo jira caalamka intiisa kale inay ku baaqayaan dhibaatooyinkan israa'iil iyo falastiin dhex yaalla xalka keliya ee loo hayo inuu yahay oo xitaa maraykanku uu ku jiro ee fakarkaas taageersan inay noqdaan laba dowladood oo isdhinac degan oo xor ah maaragtay na noqdaan laba dowladood oo ani maaragtay midba midka kale ay ay u madax bannaan tahay arrimaheeda waa xalka keliya oo lahaaya ilaa haddana israa'iil ma ina ogolaanin mana ogola ra-iisul wasaaraheedana mar walba oo lasoo qaado yani wuu diidaa inkastoo hadda breshar badan uu saaran yahay xitaa maraykanka fikirkaas uu wax ka wado laakiin aanay weli wax ka suurtagala ama ogolaansho laga hayn dhinaca israa'iil haddaba maxaa keenay in koonfur afrika ay maxkamadda geyso dacwadda ka dhanka ah israa'iil waa kan mar kale maxamed nuur qalimow run ahaantii dowladda south africa waxay aada uga damqatay sida dadka caalamka oo dhan ama dadka bini'aadanka caalamka ku nool oo dhan ay uga damqadeen ayay uga damqatay baabi'intan iyo burburintan iyo dilkan ku socda ummadda reer khaza ee falastiin waxayna qaaday tallaabo runtii oo dowladaha kale aanay qaadin oo ah inay dacwad ka geysay israa'iil baabi'intan ay ku wado iyo burburinta ummadan iyo dilka dhibaatada ay maalin walba ku hayso taasoo suurtagelisay in maxkamadda caalamka ee i c jedana ay u fariisato dacwadii aqbasho loona fariistay waxyaabaha marka south africa aan isleenahay waxaa ku riixay waxay tahay inay dacwadaasi geysay south africa waxay soo martay waxa la yirahda abathide oo dhibaato badan oo iyaga caburin iyo dhibaato iyo sida xornimadooda ay ku heleen aan ognahay oo caddaan yar ay dhibaateeyeen oo dhibaatooyinka hadda falastiin ku socdoo kale ay soo mareen ayaa waxay ku kaliftay xanuunka ay leedahay markay ogaadeen islamarkaasna ay gabadha wasaaradda arrimaha dibadda u qaabilsan south africa mrs pandor ay sheegtayba dhowr jeer in ay waagi halganka ay ku jireen xitaa a n c da ay garab iyo tababar iyo wax walba ay kari karaan ay ka heli jireen falastiin waagaasba ay isu ahaayeen laba isku qadiyad ah oo labadoodaba laba qolo oo la caburiyo ay yihiin marka dareenkaas iyo xiriirkaa horew ka dhexeeyey ayaa waxay ku dhaqaajisay inay dacwad ka geeyaan maadaama ayna wax kale u qaban karin inay dacwad ka geeyaan si looga joojiyo dhibaatadan ay israa'iil ku hayso run ahaantii howl yacni caalamku una u dhaqaaqin bay u dhaqaaqday haddiiba ay maxkamadda cadaaladda dunidu ay soo saartay qaraarkan hordhaca ah waxaa dad badan ay isweydiinayaan qaraarkani ma leeyahay sharciyad haddiiba ay dalalku diidaan maxaa dhici kara yaa si awood u leh fulinta amarada ka soo baxa maxkamadda i c j waa kan garyaqaan guuleed axmed jaamac oo arrintaas sharaxaya haddii matalan israa'iil diido xukunka iyo go-aamada ka soo baxaya maxkamadda caalamiga waxay ku noqonaysaa israa'iil cadaadis sii godoomi kara sababtoo a mooral ahaan ama damiir ahaan adduunyadu waxay isla waafaqsan tahay in go-aamada maxkamadda cadaaladda ay kasoo baxa maxkamadda caalamiga cadaaladda kasoo baxay yihiin go-aamo tilmaamaya cidda garta leh marka maxkamadda adduunka ku heshiisaha cidda ay ku tilmaamto inay gar daran tahay culeys weyn bay ku noqonaysaa mase aha markii koowaad ee maxkamaddu ay xukun ku soo saartay israa'iil ee israa'iil diiday inay fuliso gaar ahaan xukun la xiriira dhulka ay haysato israa'iil ee loo yaqaano haysashada sharci darrada ah oo maxkamaddu ay go-aano hore kasoo saartay ayay israa'iil diiday waxayna israa'iil inta badan aada ugu tiirsan tahay inaan golaha ammaanka ee ahaa kii xukunada fulin lahaa inay ka hesho taageero maraykanka oo diidmada qayaxan ku hor istaaga go-aamada kasta oo ka dhana israa'iil halkaa kasoo baxa marka marka loo eego sida nidaamka caalamiga hadda u dejisan yahay in xukunka ay soo baxdaa markiiba fula way adagta waana arrin mar walba ku ah caqabad iyo dhaliil nidaamka caalamiga ah iyo xeerarka caalamiga ah iyo hay-adaha garsoore xeerarka caalamiga qaabka ay u shaqeeyaanoo dad badan ay ku tilmaamayaan inaanay lahayn ilka si fiican wax u qaniini kara oo dhaliil badan ee halkaa ka imanayso ha ahaato kolkaa dhaliishaasi mid ku socota qaramada midoobey iyo golaha ammaanka iyo diidmada qayaxan ee shanta dal leeyihiin oo mar walba shantaa dal waxay diidan yihiin aanay adduunyada ka socon karaynin marka hadday fuli weydo ay u badan tahayna inaanay fulaynin go-aamada halkaa ka soo baxaa dabcan israa'iilla culays bay ku noqonaysaa iyo maraykanka iyo waddamada isbahaysiga la'ah cambaar dheeraada oo saaran xeerarka caalamiga ana way noqonaysaa
dhegaystayaal intaas waxaa naga barnaamijkeennii bandhigga v o a toddobaadkan tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
ismaaciil xuseen farjar ayaana soo jeedinaya halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington haddii aan dib idin xusuusayo qodobadii warka ugu waaweynaa ciidamada israa'iil ayaa waxa ay sheegeen shalay inay dileen saddex wiil oo u dhalay hogaamiyaha sare ee xamaas ismaaciil haniya kadib weerar dhinaca cirka ah oo ay ka geysteen marayka khaza israa'iil ayaa waxa ay sheegtay in saddexda wiil ay bartilmaameedsadeen ay ka tirsanaayeen garabka hubaysan ee xamaas weerarka ayaa israa'iil sidoo kaleeto waxa ay ku dishay saddex gabdhood iyo wiil uu awow u yahay haniye ismaaciil haniye oo ku nool dalka qatar ayaa warkani waxa uu gaaray xilli uu booqanayay qaar ka mida dad ku dhaawacmay dagaalka khaza kuwaasi oo la keenay cusbitaal ku yaala dowxa hogaamiyaha sare ee xamaas oo la hadlayay telefishinka aljaziira ayaa wuxuu xaqiijiyey geerida ku timida wiilashiisa isagoo sheegay inay shahiideen iyaga oo difaacaya magaalada qudus iyo masaajidka barakaysan ee al aqsa sagaal qof oo ku jiro ilmo yar ayaa dhintay kadib markii ay degtay doonidii ay la socdeen xilli ay isku dayeen inay ka gudbaan badda mediteraneanka oo dabayl ay ka dhacaysay waxaana la sheegayaa shan iyo toban qof oo kale in la la-yahay sida ay ku warrameen ilaalada xeebaha talyaaniga maanta ilaalada xeebaha talyaaniga ayaa waxay sheegeen in codsi iskaashi ay ka heleen maamulka baadigoobka iyo samata bixinta malta ee sar kadib markii doonidu ay ku degtay meel qiyaastii konton kilomitr koonfur bari ka xigtay jasiiradda lambadusa arbacadii shalay ilaalada xeebaha ayaa sheegay in goobta ay u direen dooni ilaalaha taasi oo badbaadisay laba iyo labaatan qof waxaana ay heleen meydka sagaalka qof ee dhintay dadka doonida la socday ayaan la ogeyn ilaa ay hadda dalalka ay u dhasheen ruushka ayaa gantaallo waxa uu ku weeraray magaalada la yidhaahdo maycloyf ee koonfurta dalkaasi ukrein sida ay ku warrameen saraakiil ruusha taliska militariga ee koonfurta ayaa yidhi kuna sheegay barta telegram cadowgu waxa ay sii wadaan duqeymaha gantaalada balastiga ah ay ku duqeynayaan koonfurta ukrein iyagoo si cadna u garaacay maycolof guryo baabuur iyo goobo warshado oo ay ku jirto mid koronto ayaa burbur uu soo gaaray oo gooyey korontada kumanaan qof warkiina waanaga intaas sida ahaad idaacaddeenii saaka aad ku maqasheen golaha nabadda iyo amniga ee midooda afrika ayaa toddobaadkan soo dhoweeyey codsi ay gudbisay dowladda soomaaliya oo ahaa in midooda afrika uu hogaamiyo ciidamo caalami ah oo shaqada kala wareegi doona howlgalka xilligan ee artemis marka lasoo gebagabeeyo bisha disembar ee sanadkan haddaba warbixin ku saabsan ciidamadan caalamiga ah howlgalkooda waxa uu kaga duwnaan doono kii atmis iyo waxa soomaaliya ay uga dhigan tahay ayaa waxaa diyaariyo soo jeedinaya cabduqaadir samakaab golaha amniga ee midowda afrika ayaa kadib soo dhoweynta codsiga muqdisho war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay inay muhiim tahay in la ilaashado guulihii la gaaray ololaha hadda socda ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab iyo inay sii wadayaan taageerada dowladda federaalk ee dhismaha awoodda ciidanka howlgalka ayaa bilaaban doona bisha januwari ee sanadka soo socda waxaana ka qeybgalaya ciidamo caalami ah axmed kaboole oo ka faalooda arrimaha amniga ee gobolka ayaa weydiiyey waxaa howlgalkan uu kaga duwan yahay kuwii hore iyo waajibaadka shaqo ee ciidamada ka qaybgalaya tir ahaan marka la fiiriyo horta way ka yar yihiin tiradii horeeto oo african union ama atmis ha noqoto oo ilaa labaatan kun ahayd ciidamadan marka waxay noqonayaan ciidamo oo garab sii doona ciidamada federaalka soomaaliya dhanka tababarka ha noqoto ama s s r ka isku dhafka ciidamadoo kaleto in laga shaqeeyo tababar ay siiyaan xarumaha dowladda oo u muhiimkaana in ay sii waardiyeeyaan ayar ayarna si ismoodi ah inta dowladda soomaaliya iskaga finlaanaysa inay amniga dalka iyo xasiloonidiisa la wareegtana inay ka sii caawiyaan ee hal mar aysan dhicin dowladdii soomaaliya oo aan u diyaarsanayn inay la wareegaan xarumihii si hadaynta u sheegnaba khatarahaasna laga baqaya al-shabaab weli in ay deg deg u baxaan marka waxaa la rabaa si ismoodi ah oo socodloo isku xiran howlgalku inuu baxo marka awood ahaan iyo tira ahaan tira ahaan way ka yar yihiin howlgalkoodana wuxuu noqonayaa caawinaad iyadoo la dhisayo ciidamada dowladda federaalka soomaaliya inay gacan ka siiyaan dhanka tababarka ha noqoto dhanka istiraatiijiyadda ha noqoto iyo meelaha figurska ugu muhiimsan dowladda inay sii ilaaliyaan howlgalkoodu saasuu sii noqon doonaa arrinkan ayaa imaanaya iyadoo dowladda soomaaliya ay horey u sheegtay inay amnigeeda kala wareegaysa admis dhammaadka sanadkan iyadoo saldhigyo ciidan oo fariisan u ahaa ciidamada midooda afrika ay sanadkii lasoo dhaafay la wareegeen ciidamada soomaaliya kadib soo dhoweynta codsiga soomaaliya golaha midooda afrika ayaa ku celiyey walaaca uu ka qabo maalgelinta admis haddaba maxay tahay tallaabada xigta iyo waxa xilligan soomaaliya ay ugu soo beegtay codsiga ayaa weydiiyey cabdinuur ibraahim cabdalla oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ee gobolka tallaabada tan xigta ee mar hadda african unionka codsigooda aqbaleen soomaaliya tallaabada xigta waa dhaqaale raadin iyo cidihii wadamada ay ka imanayaan ciidamada iyo sida ay u iman doonaan marka kabacdi ogolaanshahan hadda koowaad tallaabada xigta kabacdi baa la ogaan karaa wixii tafaasiila iyo wixii ka iman karaa waa gartay cabdinuur sidaan la soconno dowladda soomaaliya ee sanadkii hore waxay sheegtay inay u diyaar garoobeen in amnigeeda ay kala wareegto amisom marka maxaa keena ayaad is leedahay codsigan oo hadda ciidamo caalami ah ay ku dooneyso inay u dirsato midooda africa oo weliba midooda africa ay ka codsatay inay hogaamiyaan soomaaliya wadanku dan weyn waaye maadaama wadanku weyn yahay dibaxoreynta iyo la dagaalanka shabaabna beryahan dambe socdeen dhulka baaxadiisa iyo magaalooyinka la xoreeyo oo lagula dagaalamo shabaab siihayntooda iyo in la ilaaliyo ama amnigeeda la sugo waxoogaa tayn bay qaadanaysaa ciidamada soomaaliya maadaama oy dagaaladan aysan sahlanayn fududayn marka sidaa darteed waxay noqonaysaa un baan u malaynayaa in ciidamada soomaaliya sabood ahaan oo baritunkaar wixii la dhihi jiray sidii ay u baritunkaari lahaayeen in la helo ciidamadaas howlgalkan ciidamada caalamiga ah ayaa noqon doona kii saddexaad ee soomaaliya laga hirgeliyo tan iyo laba kun iyo toddobadii markaasuu soo bilowday ololaha amisom oo markii dambe loo beddelay admis haddaba muxuu uga dhigan yahay soomaaliya howlgalkan saddexaad waa kan mar kale axmed kaboole oo su-aashaasi aan weydiiyey
waxay ka dhigan tahay in dowladda federaalka soomaaliya weli ay u baahan tahay caawinaad ay uga baahan tahay midooda africa inta ay ay kala wareegayaan xasiloonida dalka iyo amniga guud ahaan iyo xarumaha amisom ay ka baxayso dowladdu isku fillaanayso in ay caawinaad u baahan yihiin oo welina ay jirto runtii khatar ka imaanaysa dhanka al-shabaab waa waa sax oo baahidii jirtay tobankii sanoo lasoo dhaafay maanta ma jirto laakiin waxaa muuqanaysa weli inaysa dowladda soomaaliya aysan ku filnayn inay xarumihii amisom ay ka baxday iyo atmis milishinkaas ay ka baxeen in aysan si guud ula wareegi karinin welina ay u baahan yihiin transition kunusti ayar aayara oo u baxo inta ciidamada militariga soomaaliya guud ahaan ay dalka kala wareegayaan marka baahi inay jirtay ka dhigan tahay weli midooda africana qiimeyntooda waxay ku salaynayaan waxay tahay in aysan dadaaladii la gaaray iyo xarumihii al-shabaab laga qabsaday iyo dowladnimadii inaan dib loo noqonin oo howlgalkii labaatan tan iyo tobanka sano soo socday oo uusan khasaarin sidaasaan waxaa is leeyahay wuxuu ka dhigan yahay in baahi ay weli dowladda soomaaliya qabto soomaaliya oo tan iyo laba kun labaiyo labaatankii ololo xoogan oo ay kula dagaalamayso kooxda al-shabaab ka waday deegaanada galmudug iyo hirshabelle halkaasoo horumar ay ka samaysay ayaa rajaynaysaa inay howlgalkeeda ku sii baahiso gobollada kale
mahadsanida cabduqaadir samakaab ayaana warbixintaasi soo jeedinaya halkaad nagala socotaan waa washington haatan waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya yaasin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku egeyno nidaamka federaalka ee dadka soomaaliyeed labaatankii sane ugu dambeeyey ay ku shaqaynayeen ayaa dadka soomaalidu ay ku kala aragti duwan yihiin marka laga hadlayo nidaamka dawliga iyo qaabka awood qaybsiga iyo nabadgelyada iyo dib u dhiska soomaaliya haddaba su-aasha dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa weeye ma yahay federaalku kii lagu heshiiyey mise dowlad goboleedyada iyo dowladduba sidii ay doonaan ayay u fasiranayaan waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya maxamed cali xaaji oo m b loo yaqaan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada iyo injineer xuseen xasan sooyaan oo isaguna falanqeeya arrimaha siyaasadda labadua waxay joogaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa maxamed cali xaaji oo m b loo yaqaano
aad iyo aad baan ugu faraxsanahay yaasiin iyo annagu waxaanu taageersannahay haddaanu nahay shacabka soomaaliyeed inaanu federaalisimka waxaa la yidhaahdo uu xalaal yahay soomaalina ku kala nabadgeli kartaa nin walbana meesha uu degan yahay deegaankiisa ah uu ku xalisan karaa dhisan karaa wadooyin erabooro sidaan hadda annaga ugu baraaranay oo kale wadooyin baa noo dhisan waaweyn eraboorana noo dhisan waaweyn intaba waxaan ku gaarnay isku tashi marka federaalka waanu waanu ku baraaranay annagu baaraka allaahu waanu leenahay weliba injineer xuseen xasan sooyaan waa mahadsantaha yaasin federaalka markii la samaynayay dadkii nairobi jooga embagati baan ka mid ahaa wixii loo sameyn waxay ahayd maadaama dadkii soomaaliya kala roobay in laysugu geeyo halkaas oo mataqaanaa uu qabiilkii uu noqdo badiil laakiin sida hadda muuqata iyo sida hadda federaalisimka maamul goboleedu ay u dhaqmayaan waxaad moodaa in la marin habaabiyey looguma talagelin federaalisimka in dowladda guud lagu wiiqo looguma talagelin mataqaanaa dadkii cadowga soomaaliyeed ah mataqana in la hoos cararo looguma talagelin in go'aano ay mataqaanaa ay leedahay dowladda weyn ay leedahay oo dastuurka ku qoran in mataqaanaa la soo qaato wixii loo samaynaya federaalkana waxay ahayd madaxweynihii fadhiyey xamar ayaa awooddii o dhan la wareegaya ayna awoodda qayb qaadana lakiin waxaad moodaa intii in ka badan si ka badan in loo boobay oo nin kasta meesha uu joogo isagu uu boobay oo madax ka nool tahay wax horumara uusan u samaynin burbursan tahay tan hadda walaalkii uu sheegayo waxa weeyaan dee dekedahan iyo eerboorradan dadkaa isku tashtoo dhistay
maxamed cali m b haddaan isla su-aasha ku weydiiyo maxay dowlad goboleedyadu uga soo horjeedaan inay wax la qabsadaan dowladda federaalka maadaama ay federaal ka mid yihiin waxay u soo horjeedaan maamulka hadda jooga oo madaxda uu ka yahay madaxweyne xasan bayaan aaminka ku qabin horumarna ka waayeen gacan saarna ayaan la lahayn fahmina la'yihiin waajibaadka uu lahaa madaxweynaha waa ka mashquul waa ka jeensaday mar shabaab isu sii daayey waxba kama keenin ciidan ku dhameeyey mar waxaan ku idhaahdaa hadba meel buu isu sii daynaya madaxweynuhu madaxweynihii soomaaliya la yidhi faraha looga qaaday markay ka waayeen waajibka iyaga ay ka lahaayeen xasan ku lahaayeen ay ka waayeen hadda meeshay ka heli karaan oo kale weyna raadsadaan oo ka aadaan weye hadda meel kale ka heli karaan weyna hadda maraykan danoodu ka arki karaan weyna maraykan aadaan weye dowlad alla dowladda ka heli karaan weynay aadaan weye dowlad federaal cid ay wax siisaa ma jirto hadday wax tarayso dowlad federaal maamulada ka jira qaybtood aan dekadihii iyo eelaboorro waxba aan lahayn kuwaas wax tari lahaayeen wadooyin maleh eelaboorro maleh ceelal maleh waxba maleh war kuwaas wax tari lahaayeen federaalism lagu maa lagu lagu maalay oo lagu barwaaqooy baan arkaa anigu injineer xuseen xasan sooyaan nidaamka federaalka in lagu ciyaarayo oo sidii la rabay aanu u shaqaynayn miyaanay kuu muuqanin nidaamka federaalka waa lagu ciyaarayaa oo waxaa loogu ciyaarayaa dowlad goboleedyada waxay isku arkeen dowlad federaal inay yihiin oo kale waddamo sheeyay dhiiro la gelayaan dowladdii federaalka aan ogeyn baarlamaankii aan ogeyn marka taas tiisa federaalka loo sameey maa federaalka waxaa loo sameeya in lagu kala nabadgalo soomaalidu ku miirsato af dadweyne la qaado soomaali isku soo noqoto haddaan mar kale ku ceshano soomaalidu ma diyaarsana federaal noqoto federaalka ilaa primary baa laga soo bilaabaa taariikh buu leeyahay dad diimo ku kala duwan mataqaanaa meel kale ka kala yimid dad wada dhashay oo xoolo oo reer baadiya oo reer guuraayo xooluhu marna xaggaa u guurahayn galmudug hadda gaalkacya marna xaggay aadaan marna xaggay aadaan federaal ma noqon karaan xuduudna ma kala samaysan karaan marka soomaalida waxaan leeyahay miyurka ha idiin soo noqdo waxaa idinku hareersan boqol iyo soddon milyan iyo afartan iyo shan milyan oo mataqaana waxa idinka dhexeeya maanta aad ogtiin anugu hadda maanta aan idiin sheegayn waxaa loogu loola noolaan karaa oo deris loola noqon karaa soomaalinimadii walaalnimadii in la ilaaliyo oo laisku tanaasulo dowlad goboleedu waxay la xisaabtami karaan dowladda dhexe markii iyagu xukunka dadka ay u hayeen lala xisaabtami karo nin aan ogolayn in lala xisaabtamo dowladda federaalka lala xisaabtami karo nin aan ogolayn wixii uu qaaday iyo canshuurtii uu qaaday meeshuu geeyey aan la weydiin karinin xasan sheekh inuu weydiiyo waa ku khaldan yahay marka waxaan isleeyahay wax badan baa naga wada khaldan hal la wada sax wixii khaldan sidee bay ku wada shaqayn karaan marka nidaam federaala oo dadka u cuntami kara dowladda dhexe iyo dowlad goboleedu ay ku heshiin karaan waxay ku heshiin karaan dowladda dhexe oo dadkii u turaysa oo haddii xataa madaxweynaha meeshaa jooga ay isku dhacaan wasaaraddii waxbarashada iyo midii caafimaadka oo dadku mataqaan noloshu ahayd aan ka goosanayn dhaqaalaheedii waxaa kale oo ay ku wada shaqayn karaan madaxweynaha jooga ee maamul goboleedka in uu u tanaasulo dowladda federaalka oo markii arrintu ay timaado arrin sovereignty ah midnimo iyo mataqaanaa xuduudii ay timaado in uu mataqaanaa farqi ka dhexeeya dowladda federaalka uu ilaawo oo dib uu u fadhiisto uu yidhaahdo aniga dowladdu waa khaldan tahay laakiin ku bedelan maayo waddan sheeya inaan u tago sida hadda ee injineerku uu ku doodayo dowlad goboleedyadii baa waxay iska noqdeen ee dowlad madax bannaan dadkii deegaanka ku dhaqnaa iyo dadkii dowladdii inay wada shaqayso oo wixii dowladda weyn leedahayna loo daayo wixii iyagu ay lahayeen ay wadaan dowladay iskala heshiinayaan oo dibadahay iska aadayaan oo heshiisay gelayaan waxaa miyaanay kuu muuqanin oo ay fawdo tahay maya dastuurkayaga puntland baa qaba in ma- in- in beesha caalamka lala heshiin karo waayo haddaan madaxweyne soomaaliya wax ka sugno hadda xasan sheekh maxamuud oo kale madaxweynihii soomaaliya wey u cuna qabateeyey puntland marka haddaanan annaga aanan dastuurkayaga qori lahayn in aanu la heshiino dowlado waaweyn waa baabi'i lahaynba waxoona nooma harayn marka kala harkan iyo haddeertaan haraagikan yarka aanu helno intaan yarta ah waxaan ku dhisanaa waddooyinkii iyo laboorradii iyo annaga danaheenna waan ku qabsanaa dowladda soomaaliyeed anagu ma- maba ku tashanaba weligeedna kuma aan tashan reer puntland haddaan nahay dowladda soomaaliyeed dowlad goboleedada kaleetana ma- de waxba kuma qabaan dowlad federal maxay ku qabaan waxaa laga yaaba wax yaroo eh, ku dhimaa in loo tuuro laakiin waxay u qabtaan oo kale ma leh injineer xuseen xasan sooyaan ee waxaa kaloo iyana su-aasha kale isla su-aashii haddaan ee, kuu soo bandhigo qaabka ay federaalku uu uga shaqayn karo gobollada dalka soomaaliya dowladdu ay u wada shaqayn karaan ee, haddii aad ku sii socoto
waxaan leeyahay waxa ugu horreeya oo la rabo in laga wada shaqeeyo waxa weeyaan waa inaan marna aan lagu loola lagu loolamin mataqaana xuduudaha waa inaan lagu loolamin mataqaana qarnimada midnimada soomaalida haddii hadda ka soo qaad oo kale hadda puntland een, waad la socotaan madaxweyne deni iyo madaxweyne xasan sheekh way ku kala aragti duwanaadeen waa diriirsan yihiin ee, dana badan oo mataqaana marka hore ay wada wateen oo ka kala waxaysmay baa jira laakiin marna g- mataqaana kuma saxsana in dowlado shisheeye loo kala aado kuma saxsana waa in taa la ilaaliyo qarnimada waa in la ilaaliyo wadaniyadda waa in la ilaaliyo tan ah mataqaana hadda hadda lagu kala tagayo dastuurka ah maamul goboleedyada oo dhan ee, dad matala ayay dirsadeen kulli gacmahay u taageen lama dhihi karo marka wixii laga bedela xamar cidna wax kama ogen lama dhihi karo dadkii la dirsaday oo annagu aan dirsanay baa meesha jooga kii weynaayo sharci yaqaanka iyo kii u yaraaba gacmahay u taageen marka waxaan is leeyahay soomaalinimada ha laga shaqeeyo yaan la dadka lasii kala fogeynin see bay ciidamada ams- eh, mataqaana atmis u baxayaan haddaan soomaali midoobin oo isku imaaninin oo mideeda kale waxaa la rabaa dee aabbuhu ilmihiisa midkaan baariga ahayn waxba uma qabto puntland laftigeeda waxaa laga rabaa baarnimo inala timaado dowladda federaalka intay la xisaabtanto xamar afariso laakiin haddii shir kasta laftigeena annaga aan afka u buurno aanna tegi mayno wixii soo mataqaana samaysma nala ku sameeyey laftigeeda cillad bay noqonaysaa ad iyo aad ayaad u mahadsantay kuwaas waxay ahaayeen injineer xuseen xasan sooyaan oo isagu ah nin ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo maxamed cali m b oo isaguna ka faalooda siyaasadda iyo arrimaha bulshada dooddiigaba intaaynu joogto intayn markaa wada ku kulmi doono haddii ilahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wadheere ayaana soo jeedinayay dooda gaaban halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington kusoo dhowaada dhegeystayaal dhakhtarka weydii dhakhtarkuna waa doctor amiin cabdulaahi maxamed samakaal oo qaabilsan daaweynta xanuunada caruurta barnaamijkana waxaan qabtay goor sii horreysay dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa cudurrada ugu badan ee ku dhici kara carruurta kadibna waxa uu ku jawaabayaa su'aalaha dhegeystayaasha cudurrada caruurta ku dhaca marka laga hadlo wadankeena iyo wadamada lamidkaa waxay u badan yihiin cudurada oo keeno waxyaabaha jeermiska ama ilmaaragtada waxay isugu jiraan kuwo ku dhaco neefmareenka iyo kuwa ku dhaco dheefshiidka iyo nafaqadarada oo ka dhalata cudurada jeermiska qaarkood sida tusaale ahaan cunuga jadeecada markay ku dhacdo kaleeto bostimisless complication ahaan oo ilmo ugu dhacdo nafaqadaro marka cuduradaas oo kale ka mida waxaa ugu caansan cudur nimoniya layidhaahdo oo ah feeraha inuu ku dhaco ama sambabaha inuu jiradaan ilmaha yaryarka taasoo keento ilmaha inay xaalada halis galaan ee u dhiman karaan waxaa kaleeto ku dhaco sidoo kaleeto waxa loo yaqaano gastritis oo ah inay caloosh oo kaleeto ay jirato oo infection ama caabuqoo ku imaado taasoo keeni karta shuban ama matag iyo waxyaabaha la midka ah waxaa soo raaca oo kaleeto ayadana cudurada ay ka mid tahay malariyadoo kaleeto ayadana ku dhici karta maadaama wadanka meelo ka mida ay yani ku badan tahay balasmodiumka oo waxaa jira deegaano aad looga helo marka markii lasoo koobo cudurada ugu badan ee ilmihiina ku dhaco weliba ilmaha shanta sano ka yar ee qaarkoodna dhibaato gaarsiiyaan kuwaasaa ka mid ah waxaa jiro kuwo la tallaalo iyo dadka qaar oo aan tallaalka fahamsanayn oo aan isticmaalin marka waxaan dhihi karnaa cudurro laga hortegi karo oo common disease oo ilmaha dilo ama u jiradaan ayaan ka midnahay wadamada ilmahooda oo ku dhaco oo dhibaatada kasoo gaarto markana su-aalaha dhegeystayaasha dhegeystaha ugu horeeya magacaygu waa faadma cabdiraxmaan jeele waxaan rabaa doctor amiin samakaal inaan weydiiyo inta nuuc u kala baxo shumbiyoodka iyo calaamadaha lagu kala garto
shubanbiyoodka ama shubanka markaan caadiyan ka hadalno wuxuu u kala baxaa ilaa iyo labo marna saddexaa la dhihi karaa waxaa jiro mid la yidhaahdo sida hay-adda caafimaadka adduunka ee u kala qaybisay acud watry diaria oo ah shuban acuda oo waxa waaye biyo ama water diaria la dhahaa waxaa jiro asigii oo dhiig lahaan karo ama dysenteriye la dhaho iyo waxaa jiro mid persistent diaria la dhaho oo ah markii ay jirto wax ka badan afar iyo toban maalin saddexdaas qaabaa loo kala qeybiyaa waxa sababa oo waxaa ka mid a sida haddaata sheegnay oo kaleeto waxa loo yaqaano gastroenteritiska oo ah inay calooshu ay jirto kaleeto ilmaha waxyaabaha ugu badan ku sababay ka mid tahay ayadana waxaa sababa inta badan jeermisyadaa sababo virus baa sababi karo bacteria sababi karto iyo waxyaabaha la halmaalo marka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha caruurta ku dhaco oona u baahan in ilgooniyo lagu eego bismillaah xasan ibraahim maxamed maxaa ka sababa in ay caruurtu qaarkood ay noqdaan fadhiid ilmaha inay fadhiid noqdaan waxaa sababo oo sababta keenta ka mid ah haddii aan hadda ka hadalno tusaale ahaan ilmaha fadhigoo kaleeto ku daaho oo istaagi waayo waxaa jira waxa developmental delay oo ah cunuga xaalado soo wajaho aawadood inay ku imaan karto inuu tadawurkii uu samaynayo oo wakhtigiisii kadib dhaco developmental delay aa la dhahaa haddii oo problem kala jirinna dib uuna u dhacaa mooyaane cunuga uu kasoo kabtaa waxaa kaloo jiro ilmo macnaha ay ku yar yihiin waxyaabaha jirka u baahan yahay oo nafaqooyinka oo kaleeto marka mostly waxaa la dhihi karaa waxaa sababa developmental delay waana wax laga soo kaban karo oo cunuga hadduu iyaan joogo wuxuu ka daahayaa waqtigiisa mooyaane inta badan la arko in ilmuhu ay kacaan ay gadaal ka kacaan bismillaah deeqo axmed xasan tallaalka caruurta la tallaalo maxaa faa'iidaha uu leeyahay haddii la iska dhaafase maxaa brobleen oo imaan kara tallaalka caruurta la tallaalo faa'iido weyn uu leeyahay dhakhaatiirtana si aad iyo aad uga hadlaan tallaalku waxa waaye sidaan hore uga soo hadalnay waxyaabihii cunugan dhibaatada ku keenayay ee ilma aragtadahay ama jeermiska ahay ee cuduro kala duwan sababayay cuduradaas oo cunuga naftiisa halis gelin karo keeni kara qaarkood dhimasho ama qaar cunugii naafa ku keeni karo ama jiro adag ku keeni karo inuu ka hortag u helo ilaahay subxaana watacaala jirka biniaadanka wuxuu u sameeyey system difaaca systemkaas difaaca jirka oo immunitygaahu wuxuu ilaahay awood u siiyey waxa oo la diriro oo la dagaalo oo ka guuleysto in haddii mar kaleeta ay kusoo laabtaan uu ka diyaarsado wax laa memory cells ama system uu ku xasuusanayo iyo ciidamo gooniya oo hadhow hadduu dib usoo laabto iska dhicinayo oo yani jirkii ka difaacayo weliba si la hubo uga difaacayo ayadoo taas laga faa'iidaysanayo bini aadanka wuxuu samaystay tallaalkaanu soo saartay tallaalku wuxuu yahay waa jeermiskiioo awooddiisa la dhimay ama wixii jeermiska keenayay jirkiisii ama wax kamidahoo lasoo jaray yaray oo qofkii biniaadanka ahaa lagu shubay meel laga siiyebo markaas waxaa imaanaysa inuu jirka biniaadanka uu la dagaalo ama difaaci jirka uu dagaal la galo dagaalkaas markuu la galana waa dagaal loo diyaariyey hadhow inuu ka guulaysan karo ka guulaysigaas uu ka guulaysto waxaa dhacaysa haddii cudurkii rasmi uu cunugii soo ataago ama jeermiskii inuu difaaci jirkiisa oo iska ilaaliyo oo ama iska difaaci karo ama iska celin karo taas waxaa ka dhalanaysa faa'iido ah in dhibaatadii cudurka uga imaan lahayd hadhowta cunugaaga meesha ay ka baxdo tusaale ahaan cudurada la talaalo waxaa ka mid a jadeecada waxaa ka mid a qiixdheerta waxaa ka mid a cudurka dabeysha oo naafo keeno waxaasoo dhan waxay awood u siinayaan cunuga la talaalay haddii si rasmiya oo jeermiska usoo weeraro inuu difaaca jirkiisa iska celiyo waxay meesha ka saaraysaa ee baajinaysaa dhibaatadii uga imaan lahayd cunugaas talaal xumida waxaa marka xusid mudan qodobka markii aan ku laabto dadkeena soomaaliyeed talaalka ayagoo og inuu talaal jiro haddana qaar badanoo ka mid ah hadday ahaan lahayd inay si qalada u fahmaan oo aysanba aaminsanayn muhiimadda uu leeyahay ama qaarkood ay u arkaanba wax dhibaato gaarsiin karo cunugoodii inaysan ilmaha talaalin intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan dhakhtarka weydii dhakhtarkuna wuxuu ahaa doktor amiin cabdulaahi maxamed samakaal oo qaabilsan daaweynta xanuunada carruurta intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgeli halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington ciida wanaagsan ayaan idin leenahay waxaadna ku soo dhowaataan heesta kuwada ciida caafimaadsan
Thank you.
labada ciida caafimaadsan waxay ugu dambeysay idaacaddani galabta iyo wararka v o a waxaan idiin soo jeedinaya anuga ibraahim xasan garabey daanduray intaan mar kale kulmi doono waxaan dhammaantiinba idinkaga tegayaa ciid mubaarak